subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaco ah oo bisha diseembarna ay tahay saddex iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha shan iyo labaatanka koob iyo soddonka mitriban iyo boggana internetka v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
nimanka madaxweynayaasha ka ah maamul goboleedyada ee safka dambe fadhiistaanay ka soo horreynin cayaartooyda iyo macallimiintooda oo aan baranno macalinka wataa kooxda shabeelle ama ninka macalinka u ah kooxda koonfur galbeed mas-uuliyiinta dowla goboleedyada inay soo garab istaagaan waxay dhiirigelin u tahay dhallinyarada kooxaha cayaaraha ama dhallinyaradooda garab istaagaas
cododkaasi waxaad ku maqli doontaan warbixin gaara oo aanu ku eegayno ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada uga socda magaalada muqdisho oo la sheegay in siyaasaddii ay ku qasantay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xubinta golaha sanadka ee gobolka alabama oo dhowaantan daqiiqada gudahood la filayo in lagu dhawaaqo
siyaasadda maraykanka ee howlaha galka qaramada midoobay ee dhaqaalaha faraha badan uu maraykanku ku bixiyana waxayaad ka maqli doontaan marka horese warkii dunida goobihii codaynta ee gobolka alabama ee dalka maraykanka oo ay ka socotay doorashada sanadka maraykanka ayaa lasoo wada xiray doorashada sanadka ee gobolkaasi oo ah mid siyaasadda midigta u janjeerta ayaan caadi ahaan hananin indhaha gobolada kale ee dalkan maraykanka iska badaa caalamka intiisa kale musharaxa xisbiga jamhuuriga roy moore iyo dag jones oo ah musharaxa dimuqraadiga ayaa u tartamaya sanadka maraykanka in ay u matalaan gobolkaasi alabama kursigan oo uu ka degay jeff sessions oo ah wasiirka cadaaladda ee dowladda donald trump ayayna ku kala baxayaan daqiiqo gudahood musharaxa roy moore oo ah siyaasi xagjira midigta ah ayaa dhowr haweena ay ku eedeeyeen inuu faraxumayn iyo iskuday faraxumaynba uu u geystay muddo aad u dheer oo qaarkood laga jooga afartameeyo sano
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in in ka badan laba boqol oo maalgeliyayaal dunida ka yimid ah iyo konton hogaamiyaal wadan oo jooga shirka gobolka ee ka socda magaalada baariis inay meel isla dhigi waayeen dagaalkooda ka dhanka ah isbedelada cimilada iyo sida loo wajahayo waxaan la joogaa waxaa la joogaa xilligii laga falcelin lahaa si dhaqso ahna loogu guulaysan lahaa dagaalkan ayuu yiri madaxweyne makhoon talaadadii shalay ahayd markaasi oo shirka loogu aruurinayay dhaqaalo wasaqowga cimilada dunida sidii loogu hortegi lahaa laguna soo bandhigi lahaa magaaladaasi baariis wejigii dagaalkooda xilligan hogaamiyaasha xafiiska madaxweynaha dalka faransiiska ayaa waxa uu ku dhawaaqay tobanaan tallaabooyin ah oo loo qaabeeyey inay ku baxdo boqolaal milyan oo dollar taasoo iskuday ah la doonayo in looga hortago wasaqowga cimilada dunida xeerlayaasha maraykanka ayaa shalay oo talaado ah ku eedeeyey argagixisnimo akayad ulah oo toddobiyo labaatan jir ah una dhashay dalka bangaladesh iyagoo sheegay inuu yahay ninka ka dambeeyey qaraxii isniintii ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka kaas oo ay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa weerar ay dhiirigelisay jamhadda dowladda islaamiga ah eedeymaha ayaa isugu jira laba dembi oo kala ah qarxin goob dadweyne isugu soo baxaan iyo isticmaalid hub aad wax u gumaada labada dembiba waxaa lagu xukumaa qofkii lagu helaa xabsi daa'in aroor suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa washington dhowr casho oo magaalada muqdisho ay ka socdaan ciyaaraha gobolada dalka ayaa waxaa ka qaybgalaya cayaarahaasi madaxda maamul goboleedyada dalka ee dhalinyarada ciyaarayso laga soo kala xulay iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ku jira ee goboladaasi laga soo doorto kuwaasoo dadka qaarkood ay u arkaan dad fara badan inay ciyaaraha ay uga qaybgalayaan iyagoo xamaasadaysan iskuna milay ciyaarihii iyo siyaasaddii haddaba saare cabdi axmed oo la xidhiirtay ciyaaryahano hore usoo dheeli u soo dheelay barisamaadkii wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada una dhuunduleela arrinka ayaa warbixin ku eegaysa suurtagalka arrinkan
ciyaarahan waxa ay soo jiiteen indhaha boqolaal dhallinyaro ah oo soo buuxdhaafiya garoonka conis stadium ee gobolka banaadir waxa ayna ku furmeen isku aadka kooxaha u ciyaaraya maamul goboleedyada laakiinse waxaa si weyn dad badan oo indhahooda ciyaarahaasi iyaguna ay ku sii jeedaan dhinaca kale ay ka dhex arkayaan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu miiskii siyaasadda looga fadhiya hase yeeshee safka hore u soo gala garoonka ciyaaraha inta ay socdaan iyagoo dhinaca kale taasi ku dhex wada dhaqaale ku bixinta cashooyinka martiqaadyada ciyaartooyda iyo hadiyadaha maamul goboleedyadu ay guddoonsiinayaan waxaana ay taasi ku macneynayaan in ciyaarihii iyo siyaasaddii ay isku milmeen cabdifataax faysal oo ka tirsan ururka a t m ee la dagaalanka qabyaaladda waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida dhow isha ugu hayay maalmahan ciyaaraha inta ay socdaan sportiga sidiisa guud marka la arko faa'iidana uu leeyahay faa'iidadiisa ayaa wax walba ka weyn oo ah saddexgalka bulshada iyo isku keenida dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolada kala duwan ka timid midda xigtahay waxay tahay in isboortigii la siyaasadeeyo ama la qabyaaladeeyo si kalaba haddaan dhigo iyaduna waa nasiib darro kale maxaa yeelay isboortigu waa isku keenaha ama isku xiraha bulshada loogana gudbi karo qabyaalada iyo waxyaabaha lamidka iyo kala tag bulshada soomaaliyeed soo kala dhex galay haddaad xitaa facebooka ama baraha bulshada twitterkii aragto dhalinyaro yaro waxaa arkaysaa dhehaysa gobol hebel reer hebel baa u ciyaaraya ama reer hebel baa ahaa meeshii waagi hore dee ka ahaan jirta gobolka gobol u loo tirtami jiray goboladu ninkastoo mar walba dee deegaanada soomaaliyeedna la kala degdegan yahay haddana bal taas gobolnimada ka weynid waaga hore oo qofka deegaanka uu degan yahay ayuu taageeri jiray hadda waxaad moodaa qofku meeshii uu qabiil ahaan kasoo jeeday inuu taageerayo iyadoo dee taasi meel la imanayso inuu qofku qabiil wax ku taageero inkastoo dalka haatan uu noqday hab federaala ciyaartooyduna ay ku socdaan hanaanka ciyaaraha maamul goboleedyada haddana sidaasi oo tahay waxaanan wax badan aysan ka duwanayn ciyaarahan ciyaarihii barisamaadkii soomaaliya laga ciyaari jiray oo ciyaartooyda ay u kala safan jireen heerarka gobolada maxamuud cabshir cali maxamuud yare waxaa laga soo bilaabo sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo lixdii uu ka mid ahaa ciyaartooydii sideedda koox ka koobnaa ee magaalada kismaayo ka dhisnaa kuwaasi oo ciyaartooyda kale ee gobolada dalka ay baratami jireen waaga annaka ciyaareynay waxaa jira wax la yidhaahdo gobolaysh saasayna cayaaraha ahaayeen gobolada soomaaliya o dhanna way kasoo qaybgeli jireen dowladda dhexe oo soomaaliya waagaas iyo madaxweynaha siyaad barre allah unaxariistee qeyb weyn weyn ayay ka qaadan jirtay la-aanteedna maba dhici jirinba marka way noo imaan jireen waa la guubaabin jiray ballanqaadiyaa jiri jiray waxaa la jiri jiray wacdi wacdigelin iyo lahadal iyo waano waxaa kaloo la sameyn jiray waagaas guryaha ayaana la geen jiray oo arrinta fikradda ka dambeysana waxay ahayd dhexgalka bulshada markaan anaga kismaayo ka nimaano oo baydhaba tagno ama xamaran tagno guryaha dadkan ku dejin jiray dadkaas baranaysaan xaafaddaas baranaysaan marka saasay ahayeen waaga maxamuud yare ayaa ii sheegay in ay tahay laba aanan marnaba isqaban karin oo isqaadan karin siyaasadda iyo ciyaaraha oo la isku labo gaar ahaanna marka loo eego gobol gaar ah oo ay siyaasiyiin taageerayaan iyo qabiilo gooni ah haddiiba ay noqoto sideeda banaanba cayaaraha iyo siyaasadda waxa isdhexgeli karo ma aha shaqo iyo shuqulna iskuma laha cayaaraha waa isdhexgalka bulshada waa farxadda waa in cayaartooy ulajeedada laga leeyahay cayaartooy yaryaroo hadhowna wadanka matesha laga soo saaro kuwii horena cayaarihii gobolada fikradaasaa ka dambeysay dantaasaana laga lahaa kuwaana waxaa ku fiicnaan lahayd in nimanka madaxweyneyaasha ka ah maamul goboleedyada ee safka dambe fariistaanay kasoo horeynin cayaartooyda iyo macalimiintooda oo aan barano macalinka wataa kooxda hirshabeelle ama ninka macalinka u ah kooxda koonfur galbeed sida jubbaland oo kale marka mar walba waxaa arkaysaa siyaasiyiintii oo safka hore soo fadhiya xildhibaanadii oo kasoo jeeday maamul goboleedkaas oo kuwoodii goonida ahaa casho sharaf ama qado sharaf u samaynayo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaartoyda dowladda federaalk ee soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriya ayaa sheegtay in ujeeddada ugu weyn ee ay wasaaraddeeda u soo qabanqaabisay kulammada is-aragga ciyaartoydan inay yihiin kuwo ka fog waxa dad badan ay ka dhex arki karaan ee ah hannaanka siyaasadda iyo ciyaaraha isku qasan waxayna ii sheegtay in ujeedka ugu badani ay tahay in dhallinyarada loo sameeyo hannaan madadaalo dhiirigelin iyo fagaaro ay isku arkaan dhalinyarada deegaankaasi ka yimideen mas-uuliyiin ay leeyihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada inay soo garab istaagaan waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada kooxaha cayaaraha ama dhalinyaradooda garab istaagaas waxay dhiirigelinaysaa in uu uu dareenkiisa kor usii kaco ayaga keliyana ma aha xildhibaanada labada aqal ayaa garab taagan mar kasta oo deegaanadaas waxu soo kala xulay oo waad og tahay dowlad goboleedyaa deegaan doorasho xildhibaanada aqalka hoose golaha shacabka iyo aqalka sareba ay ay u samaysan yihiin in ay ka kala yimaadeen ayaga laftirkooda waa dhiirigeliyaan dareenkaas wuxuu marka gelinaa shaksiga cayaartooyga ah in uu dareemo in la garab istaagan yahay marka dhiirigelinaan u aragnaa siyaasad maaha dhan markii laga eego haddaba maamul goboleedyada ayaa madaxdooda inta badani waxa ay ku guda jiraan waayadan dambe arrimaha siyaasadda iyo kuwa bulshadaba marka ay noqoto ee gobollada dhexdooda la isugu imaanayo gobolka banaadir amaba mid ka mida gobolladaasi maamul goboleedyadu ay ka jiraan dhinaca kaleetana dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegaysaa in dhallinyarada oo daraasaad dhowaantan la sameeyey lagu ogaaday in soomaaliya ay kaga jiraan toddobaatan boqolkiiba tirada guud ee shacabka dhallinyarada ka yar da-aadda soddonka sano in dhinacyo diimeedyadu ay adeegsadaan tahriibku ay ku lay-anayaan oo ay ku badan yihiin shaqala-aanta baahsan ay ku haysato gobollada dalka qaarkood tanina ay tahay fursadda ugu fiican ee madadaalo weyn iyo shaqo abuur loogu samayn karo si markaasi dhallinyarada la isugu keeno oo ay u dhex maraan tartama ciyaareedka kulamadan tartama ciyaareedka ayaa wasaaradda waxa ay sheegtay inay sidoo kale xigi doonaan shirweyne dhallinyarada ah oo dhowr boqol oo ayaga ah la isu keeni doono islamarkaasina ay isdhaafsan doonaan mustaqbalkooda iyo waxa ay ula tahay in dhallinyarada lagu samato bixin karo aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo stuudiyaha ugu wehelaysa oo warbixintan inooga diyaarisay ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada banaadir
waa tahay intaasi aan kaga gudubna warbixintaasi gaarka ahayd ayaan ku eegeyna ciyaaraha maamul goboleedyada ciyaaryahanadooda uga soconaya gobolka banaadir halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana war deg deg ah waxaa doorashada codbixinta ee musharaxa ah golaha aqalka sanadka ee gobolka alabama ee dalkan maraykanka goor dhaweyto la sheegayaa inuu ku guuleystay xubintii ka socday amaba u tartamayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo lagu magacaabo dodge jones haddaba waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira gobolka virginia ee dalkan maraykanka ee udwadaagta la-a magaaladan washington faarax oo maxamuud maxamed oo isagu ah qoraa kana faalooda arrimaha maraykanka faarax haddii aad maqlayso bal ugu horreyntii doorashadan iyo sida ay kusoo gabagabooday faahfaahin yar naga sii
horta sahra aada baad u mahadsan tahay runtii doorashadan waxay ahayd doorasho aan cidina filayn siday u dhacday waayo gobolkaasu ilaa iyo muddo shan iyo labaatan sanaa baan filaya inay ahayd alabama dad republicanka uun xisbiga jamhuuriga unbaa ka soo baxayay niman xisbiga kan dimuqraadiga wuxuu u ekaa inuuba dabar go-ay xagga siyaasadda marka caawa runtii dad badan oo xisbiga dimuqraadiga ah aada iyo aad bay ugu faraxsan yihiin doorashada tan uu ku guuleystay dag jones oo ku guuleystay boqolkiiba konton kaga guuleystay wolmore waa tahay qaar ka mida warbaahintu boqolkiiba konton iyo kow xataa way qorayaan bal marka waxaad iiga warantaa ahmiyadda ay u leedahay xisbiga dimuqraadiga oo haatan taladii waddanka aan haynin in kursigan ay helaan maxay tahay
horta run ahaantii ahmiyadda maaha dimuqraadiga keliya ee dadka aqlibiyadda laga badan yahay dee sida inaga oo kale soomaalida oo kale ama muslimiinta amaba dadka aan dee caddayn runtii wax weyn bay u tahay haddii aan ku noqono laakiin xisbiga dimuqraadiga waxay u tahay hadda waxa weeya waxay kala joogaan waa waa koob iyo konton iyo sideed iyo afartan waxaynu hadda waa sagaal iyo afartan buu noqonayaa marka uu kusoo biro ninka kan la yidhaahdo dag jones waxay u dheeraanayaan baan umalaynayaa marka hal ayay dheeraanayaan way kusii adkaanaysaa in waa boqol ayuu sanadku ka kooban yahay shuruucda ay gudbinayaan amaba ay ansixinayaan marka run ahaanti marka ugu weyn waxa weeye weliba doorashada sanadka soo socotoo la filaayo in xisbiga dimuqraadigu mar haddayba alabaamo ku guuleysteen oo meelihii aan laga filayn ay ahayd in ay rajo leeyihiin inay meelaha kalena gobolada kale ku guuleystaan marka runtii midi waa xagga sharciga oo ay filayaan inay sanadka golaha sanadku ay xagga shuruucda iyo bedelka hadda dee wax walbaba iyaga maaragtay gacanta ku haya kuwan jamhuuriga ama republicanku marka taasi waa mid ah muhiimadda ay uleedahay xisbiga muhiimadda ay dadka kale uleedahayna waxa weeye de waa laba nin oo aan shaqo isku lahayn nina waxa weeye waa nin cunsuriyadda ilaa iyo dhalinyaradiisii kusoo koray weligii cunsuri ahaa dadka midab kale islaamka weliba xoog uga soo horjeeda oo waa ninkii yidhi wuxuu yidhi maba aqbali karno in in in baarlamaanka ay galaan dad muslim maba qalmaanba marka waa gartay nin fikir adag ayaa lagu tiriyaa saad sheegta waa yahay maxay marka siyaasadii xisbiga republicanka ama jamhuuriga ee gobolkaasi uga dhigan tahay in kursigaasi lagu ciriiriyey oo laga qaaday caawa
horta runtii waxa weeye berigii dhawata doorashadii virginia ka dhacday oo kusoo baxay guddoomiyaha gobolka virginia oo ah magaaladan aan deganahay oo badanaaba la yidhaahdo dhinaca jamhuurigay u xaqiisaa laakiin baryahan dambe ay xisbiga dimuqraadigu runtii cudud kusoo yeesheen taasaa waxay ahayd waxay unoqonaysaa tusaalaha waxa soo socda ama dhibaatooyinka kusoo socda xisbiga jamhuuriga ama republicanka sida loo yaqaano marka run ahaantii tan ah doorashadan caawa laga helay jamhuuriga oo ahaa isteedyadii ay iyagu runtii wax walbaba haysteen ama ha ahaadee doorashooyinka degmooyinka amaba kuwa gobola kuwa hoose ama halkan aynu idhaahno localka ah haddii ay wax walba haysteen haddii maanta sanadkii laga helay halkaas run ahaantii waxay ku sugan yihiin khatar ah xagga doorashooyinka soo socota marka runtii berito kolley joornaaladoo dhan waxaa lagu soo qorayaa maaragtay jaraaidka oo dhan inay nimankii jamhuuriga ay ku dhacday dhulgariir siyaasadeed waa gartay marka waa yahay taasi waa gartay maxay marka ka turjumaysaa golaha sanadka dhankiisa markii la eego inkastood ii sheegtay in ay dheeraanayaan xisbiga dimuqraadiga republicanka in ay wax dheeraanayaan haddana maxay ka dhigan tahay siyaasadii sanadka
horta way kusii adkaynaysaa waayo waxa weeye xisbiga waxaa jira hadda sanadka dhowr sanadka ka tirsan oo sida main oo kale gabadh ka soo gasha badanaaba sida uma mayal adka kuwa republicanka kale jamhuuriga ah marka marka uu dhacayo codayn oo sharci laga doodayo mararka qaarkood way ku diidaa waxay qoladii markii caafimaadka obama uu sharciga ay ubixiyeen caafimaadka obama dadkii diiday bay ka mid ahay marka waxay sii adkaynaysaa in aanay helin cod buuxa markay rabaan inay sharci gudbiyaan
waa tahay aada buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa faarax ow maxamuud maxamed oo degan gobolka virginia ee ood wadaagtala magaaladan washington kana faallooda arrimaha maraykanka qoraana ah waxa uuna sidoo kaleeto wararkii ugu dambeeyey uu nala socodsiinayay guusha xubinta xisbiga dimuqraadiga ka tirsan dag jones ee ku guuleystay kursiga sanadka ee gobolka alabama ee dalkan maraykanka kadib markii doorasho adag oo muddo maalmaad toddobaadyo a qaadatay ee dhex martay isaga tartankeeda isaga iyo roy moore oo isna ka tirsan xisbiga republicanka halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay duuba habeen lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta waxay ahaydoo qorshe aada u dheer oo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu muddo lahaa waxa uu madaxweynuhu rumaysan yahay in dalka maraykanka oo ah wadan dhaqaalaha ugu badan ugu deeqo nabad ilaalinta qaramada midoobay inuu dhimo lacagta uu sanadkiiba ku bixiyo nabad ilaalinta sidaa la adligeedna ay qaramada midoobay dhinto lacagtaasi warbixintan waxaa soo diyaariyey saalem salomon waxaase inoo soo jeedinaya jaamac bulla jaamac waxaa xilligan dunida ka socda shan iyo toban howlgal oo nabad ilaalineed oo ay sideed ka mid ihi ka socdaan qaaradda afrika maraykanku waxa uu bixiyaa siddeed iyo labaatan boqolkiiba dhaqaalaha ku baxa nabad ilaalinta halka waddanka labaad ee dhaqaalaha ugu badani bixiya ee shiinuhu uu ku deeqo toban boqolkiiba ergeyga qaramada midoobay u fadhida maraykanka niki halley ayaa aad u soo dhoweysay markii horaantii sanadkan ay golaha ammaanku ku dhawaaqeen inay miisaaniyadda nabad ilaalinta ka dhimayaan lix boqol oo milyan waxaana ay tidhi hadda ayaannu bilaabaynaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sidoo kale dhaliilay hannaanka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay sebteembartii aannu soo dhaafnay ayuu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in howlgallada nabad ilaalinta wax laga bedelo aniga iyo madaxweyne trump waxaan si dhab ah u rumaysannahay inay qaramada midoobay tillaabo ka qaadaan si ay howlaha nabad ilaalinta qaramada midoobay u noqdaan kuwa intaan ka hagaagsan isla xisaabtan muuqdana leh iyo weliba kalsooni dhaliya weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay afar iyo toban ka mid a ciidamada tanzaniya ee nabad ilaalinta u jooga dalka kongo waxa uu muujinayaa khatarta ay wajahayaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo weliba baahida loo qabay in la maalgeliyo si loogu helo qalab ku filan oo ay nabadda ciidankooda iyo tan dalka loo dirayba ay ku sugaan paul williams waa barastare oo jaamacadda georgia washington ka dhigay xiriirka caalamiga waxa uu qabaa in kasta oo ay fiican tahay in qarashaadka la dhimo haddana in si indhala-aana loo jaro taageerada dhaqaale ee ciidamada nabad ilaalinta ay khatar gelinayso askarta isaga oo sii faahfaahinaya ayuu yidhi waxa ay culays u saaraysaa ciidamada nabad ilaalinta siyaabo kala duwan waxa ay ka micno tahay in aad sida ay noqotoba ciidamadaada si kale u qaabaysid waxa ayna noqonaysaa mid cadaalad darro ah oo aan macquul ahayn in laga dalbado ciidamada nabad ilaalinta waxqabad iyada oo la dhimayo lacagta ay helayaan sidoo kale barastare paul williams waxa uu qabaa in maraykanku uu saaran yahay waajib sharci ah inuu bixiyo miisaaniyadda uu hadda baxsho dhimista miisaaniyadda ee nabad ilaalinta waxaa hadda ay isugu soo ururtay toddoba dhibic saddex bilyan si loola falgalo dhimista taageerada dhaqaale ee qaramada midoobey hesho waxay hay-addu ku qasban tahay inay xirto howlgalladeeda qaar ama se ay dhinto tirada iyo tayada ciidamada ka howlgelaya deegaanada ay nabadda ka ilaaliyaan labada dariiqba waxa ay paul williams ula muuqdaan kuwo khatar ku keenaya nabad ilaalinta qaramada midoobay tan iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii qaramada midoobey waxa ay qaaradda afrika ka fulisay in ka badan labaatan howlgallo nabad ilaalin ah sannadkii hore waxa ay ciidamada nabad ilaalinta kala soo baxeen dalka liberiya howlgalkaas oo la filaya inuu gebi ahaanba soo gebagaboobo sannadka dambe
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buulo jaamac oo inoo soo jeedinaya warbixintii ee diyaarisay salem solomon islamarkaasina ku saabsan qaramada midoobay iyo maraykanka howlgalladaasi nabad ilaalinta dhaqaalaha uu ku bixiyo markana waa ciyaarihii
kulanti wanaagsan dhegaystayaal marka hore aan ku bilowno xubinteena ciyaaraha ee saaka kooxda gremia ee dalka brazil oo ku guuleysatay inay gaarto finalka ama ciyaarta ugu dambeysa ee koobka kooxaha adduunka ciyaaryahanka everton ayaa goolka guusha u dhaliyey gremia xilligii dheeriga ah ee lagu daray wakhtiga ciyaaraha koobkan kooxaha adduunka ayaa waxa uu dhex maraa kooxaha kusoo guuleysta horyaalada qaaradooda gremia oo ah koox reer brazila ayaa ku guuleysatay koobka copa labardos ee qaaradda latin america oo u dhigma koobka champions leaga ee qaaradda yurub ay ciyaarahan kooxaha ugu awooda ron horyaalada wadamadooda kooxda gremia ayaa horey dhowr jeer u ciyaartay koobka adduunka ee kooxaha sannadihii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii iyo kun sagaal boqol iyo sagaashan shantiiba waxaa koobka kaga xoog roonaaday kooxda ix amsterdam ee dalka holland maanta oo arbacana waxaa wada ciyaari doona haddii eeba yidhaahdo aljaziira iyo real madrid oo midii soo baxdaa ay ciyaarta kama dambaystaa wada ciyaari doonaan isla kooxdan gremia ee reer brazil dhegeystayaal dhinaca kale haddaan eegno bundesligaha waxaa wada ciyaaray kooxda dortmund oo iyadu muddo dhibaato kala kulmaysay horyaalka iyo weliba champions leaga oo guul daraysanaysay waxaana ay ka guuleysatay kooxda mines oo ay eber iyo laba kaga guuleysatay
waa tahay jaamacaad baad u mahadsan tahay ciyaarahaasi aad nala socotiinaysa markanna waa ogaaso iyo fanaanka codka macaan ee cabditahliil
ogaasoy iyo codka macaan ee cabditahliil dhegeystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeenna iyo aluurnimana halka ayaanu kusoo gebagabeynaynaa tan iyo idaacadda duhurnimo waa saare cabdi axmed bashiir abikar iyo jaamac buulle oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh